halkani waa washington lantaafka soomaaliya idaacadda v o t toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis sagaal iyo tobanka bisha noofembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah xuseen bare washington waxa weeye caasimaddii adduunka weeyaan inay qaybtaasina la gaadhsiiyo warbixinta dadka soomaalida iyo soomaaliya halkay marayso iyo soomaaliya mucaawanada ay u baahan tahay iyo soomaaliya waxay iyadu ku caawin karto adduunka iyo marba wixii aan barnaamij lehna kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay safaaradda soomaalida oo laga furay magaalada washington ee dalka maraykanka qodobada kale ean idaacaddeenna saaka idinku haynana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weeraradii ka dhacay magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo magaalada baydhabo booqday qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hay-adda dambe baadhista dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay samayn doonto baadhis dhinaca xuquuqda shicibka ah kadib markii la arkay booliis tooganaya nin madow oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota duqa magaalada minneabolis betsy hajis ayaa codsatay baadhistan baadhistani waxay garab socon doontaa mid kale oo uu samaynayo xafiiska ka hortagga dembiyada ee gobolka minnesota jamaal clark oo afar iyo labaatan jir ah ayaa la toogtay xilli uu muran la galay saraakiil jooga xaflad saraakiil jooga xaflad laga qabanayey magaaladaasi habeenkii axadda master clark ayaa axaddii iyadoo cisbitaalka loo sii wada dhintay
ra-iisul wasaaraha dalka norway ayaa ku tilmaamay dilka ay kooxda daacish sheegatay inay u geysatay muwaadin u dhashay dalkaasi inuu yahay fal bahalnimo ah kooxda daacish ayaa barta internetka soo dhigtay muuqaalka amaba dilka ay u geysatay nin u dhashay norway iyo mid kale oo u dhashay dalka china macadda ilaa iyo iminka sida iyo weliba goobta ay ka qabteen raggan ee ay sheegteen in ay dileen
ururka isis amaba daacish ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya waxa uu ku sheegay inay tahay bambadii soo riday dayuuradii ruushka ee ku soo dhacday magaalada sharmasheekh ee gobolkaasi masar dalkaasi masar bishii hore waxayna sheegtay inay si ulakaca u bartilmaameedsatay weerar weerarka dayuuraddaasi maadaama ay mosko qayb ka tahay duqaynta hawada ee loo geysanayo dhinaca suuriya wixii wararkaasi oo faahfaahsan aan idhaahdee waxaad ku maqli doontaan qaybta dambe ee barnaamijkeenna saakiya caalamka
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington habeenkii xalay waxaa magaaladani washington si rasmi ah dib loogu furay safaaraddii soomaaliya munaasabadda furitaanka safaaradda waxaa goobjoog u ahaa ismaaciil xuseen farjar oo warbixintan inooga diyaariyay xalay waxaa magaaladan washington lagu qabtay xaflad lagu daahfurayey safaaradda soomaaliya ee dalkan maraykanka oo xidhnayd in ka badan labaatan sano waxaa xafladan ka soo qayb galay diblomaasiyiin ka kala socotay safaaradaha ku yaala magaaladan washington saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye wasiirka oo nagu soo booqday xarunta v o a ayaa sharaxaad ka bixinaya muhiimadda ay xambaarsan tahay dib u furista safaaradda soomaaliya safaaradda furniinkeega macnaheeduna waxa weeye waxay tusaysaa ummadda kale in dalkii soomaalidu uu soo noqday oo waddan soomaaliyii jiro oo dowladii jirto oo la ictiraafsan yahay oo mataqaanaa halkii hore een joognay godkii madoobaa een ku jirnay aan ka soo baxayno amba kaba baxnayba markaa safaaraddu waxay weeyaan wejigii dadka soomaalida ee dowladda soomaalida mas-uuliyiinta kale ee goobjoogga u ahayd dib u furista safaaradda soomaaliya ee magaaladan washington ku taalla waxaa ka mid ahaa mudanaha kongareeska ka tirsan ee laga soo doorto gobolka minnesota keith allison wuxuuna ka hadlayaa sida uu u arko dib u furista safaaradda
soomaaliya waa dal wanaagsan oo ay ku nool yihiin dad aad u fiican wayna u qalmaan inay helaan safaarad matesha oo ku taalla halkan washington waxaanay ku timid arrintan dadaal ay bixiyeen dad fara badan ka sokow diblomaasiyiinta waxaa xafladan daahfurka safaaradda soomaaliya ka soo qayb galay soomaali badan oo isaga kala timi gobollada maraykanka iyo weliba dalka kanada waxaana goobta la keenay agab tilmaamaya hiddaha iyo dhaqanka soomaalida wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ka hadlay doorka ay safaaradda soomaaliya ka ciyaari karto soo celinta xidhiidhka soomaaliya iyo dalkan maraykanka washington waxa weeye caasimadii adduunka weeyaan ee, inay qaybtaasina la gaadhsiiyo warbixinta dadka soomaalida iyo soomaaliya halkay marayso iyo soomaaliya macaawanada ay u baahan tahay iyo soomaaliya waxay iyadu ku caawin karto adduunka iyo marba wixii aan barnaamij leenahay safiirka soomaaliya ee dalkan maraykanka ambasador axmed ciise cawid oo uu hareer taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qabilsan arrimaha afrika iyo kongaresman keith allison ayaa safaaradda ka taagay calanka soomaaliya xilligaas oo dadweynaha goobta ku sugnaa ay sacab iyo heesta calanka ee soomaaliya ku soo dhoweeyeen waxaana daqiiqadahaas kadib lagu noqday goobta xafladdu ka socotay halkaas oo hadal dardaarana ay ka jeedisay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika linda thomas greenfield Today, Somalia is a different story. Somalia is recovering from the conflict of its past.
maanta soomaaliya waa ay ka duwan tahay sidii hore soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa dagaaladii hore waxayna higsanaysaa mustaqbal wanaagsan calanka soomaaliya waxa uu ka babanayaa samada washington dowladda maraykankuna waxa ay aqoonsan tahay in isbeddelka ka jira soomaaliya uu yahay mid dhab ah dadweynaha goobta yimi ayaa rajo iyo yididiilo badani ka muuqatay waxayna sheegeen in dib u firista safaaradda soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto muuqaalkii soomaaliya laga haystay aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil farjar oo inala socodsiinay warbixintaas halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba tan iyo intii ka dambaysay weeraradii jimcihii ka dhacay magaalada baris ee dalka faransiiska waxaa gebi ahaanba isbedelay nolosha magaaladaasi iyadoo cabsi fara badani ay jirto xuseen barre ayaa wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha weeraradii baris waxa uu ka waraystay jamaal cabdi ibraahim oo ah weriye ku nool duleedka magaaladaasi baris
waxaa ka dhashay em, sida ay booliska iyo d- ay sheegeen mas-uuliyiinta dabagalka ee faransiisku ujeedadu waxay ahayd in ay messageka lasoo raacay laysu diray eh, kaasoo laga helay mobil habeennimadii la tuuray Eh, oo laga soo helay halka qashinka waxaa ku qorayd eh, message ku dambeeyey kelmad faransiis oo ahayd on a party on commons oo micnaheedu ah waanu tagnay waanu bilaabaynaa markay daba sameeyeen waxay soo heleen messageka gurigii laga soo diray gurigii bay dabeetana ku waaberiisteen u daateen adigu ma helin ninkii la doonayey oo ahaa ninhayeen iyo nin kale oo isna cabdisalaam la dhaho labadaa nin markay waayeen waxaa dhacday een, laba dhimashaa dhacay oo dhanka ah gabadh isqarxisay iyo nin ay dileen halka dhanka booliskana ay ka dhaawacmeen shan qof dabagaladu sidii bay u wadeen weerarkii afartii iyo labaatan bilaabmay wuxuu dhammaaday koo iyo tobankii iyo shan iyo afartan wixii ka dambeeyey may dhicin wax weerarkaa khuseeya ama wax weeraro xagga amniga oo soo laakiin haddii aan ka hadlo waxaa iyadu xus mudnayd een, sida wararku hore u sheegayeen ilaa markii waxaana dhaheen in saddex bilood oo een, xaalad degdeg ah dalku galay madaxweynaha jamhuuriyaddu la kulmay mayrada dalka oo dhan marka wallahi dee arrin aada u culus buu ahaa laakiin haddaad arrinka maanta weydiisay arrinka maanta intaasuu ku koobnaa haddaad si guud uga hadashid bal waxaad sawir naga siisaa isbedelada ku dhacay nolosha dadka faransiiska muuqaal naxdin le buu ahaa bulshada faransiisku waxay ahayd wax ay la yaabeen waxay ahayd wax dalka hore uga dhicin een, waxa kaloo ay naxdin ku ahayd islamarkaana iminkadaa fajicso ku tahay guud ahaan ummadda islaamka ah oo awalba uu wadanku ku adadka waxaa la sheegayey in gabadh lagu dhaawacay xijaab xidhan magaalada baris oo mindi lagu dhuftay een, waxaa jira saameyn fara badan oo kaloo ay dadka muslimkaa ku leedahay laakiin bulshada faransiiska kudhowda cabsi bay abuurtay waxaa la baajiyey dhammaan isu imaadadii iyo kulmadii een, sida bandhigihii een, hoolalkii la karaysan jiray ee arrimaha gaarka lagu qabsan jiray een, waxaa iminka warka iyadana ku hayaa maaha dalkan faransiiska oo keliya xagga soomaalida ku sugan biljamka waxaa jiray qolo soomaaliya oo shir weyne lahaa ay isugu imanayeen koo iyo labaatanka bishan waxay soo wargeliyeen in een, ay booliska biljamku ku wargeliyeen in la xiday oo aan ilamaa iyo adigu qurc dambe mooyaane aan isu iman karin marka waa dareemaysaa wallaahi xuseenow dee arrinkaasi wuxuu sababay in xitaa ay adkaato in la kulmo markaa waddanka oo dhan baa ku jira xaaladaa khalkhalka ah magaalada bariis ee caasimadda dalka faransiiska haddaynu egno waxaanu ognahay inay tahay magaalo caan ku ahayd ee dalxiisayaashu inay yimaadaan gaar ahaan meelaha la booqdo iyo xilliyada habeenkii meelaha lagu caweeyo arrintaasi maxaa isbeddelo ku yimid hadda xuseenow halka ugu caansan ee loo soo dalxiis tagaa waxa weeyaan birta la yidhaahdo ifayl tower birtaas waxay ahayd gabahiir muu jirin ilaa dad waddankan u dhalin daayay maca dadka faransiiska ahi may tegaynin intii waxaanay dhaceen waxaa kaloo intaa labaysa meelihii ugu dadka badnaa ee lagu kulmi jiray oo dadkan faransiiska ay dhaqamadooda ka mid tahay in ay had iyo jeeraale habeenkii aada isugu soo baxaan meelaha kafeyga laga cabo waad dareemaysaa in aan cidi inin ama ay wax jiraan oo ma kulmaan isuma yimaadaan cabsi guud baa jirta runtii cabsi guud baa jirta meelaha dalxiiskuna way kasii xag jiraan oo waddanka o dhan baa laga dareemay inaad mooddo cidlo cidla oo ay dadka guryahooda joogaan dhinaca masaajidda oo kale wax saameynaa arrintan ma ku yeelatay cabsi dhanka muslimiinta dhexdooda iyagu ay baqanayaan ayaa jirta laakiin waxaa jirtay in ay dawladdu wacyigelin fara badan samaysay oo ay u kala qaybiyeen laba qaybood sida ay had iyo jeeraale sheegaan waxay ugu yeedhaan muslimo radical oo ah muslimka fog ama aan idhaahdo muslimka xagjirka ah iyo dadka muslimka ah ee caadiga ah oo sida dee imaamka masaajidka ugu weyne paris waxa uu sheegay in jimcaha laysugu yimaado masjidka weyn ee paris taasoo halkaasoo uu sheegay in ay samayn doonaan soo bandhigista dee shucuurta dadkaasi muslimka ahay in ay aada uga xun yihiin wixii meesha ka dhacay dhinaca waxbarashada iyo jaamacadaha iyo goobaha dhalinyarta wax ku bartaan wax saameyna ma ku yeelatay waxaa jirtay in habeenkii weerarkani dhacay lasoo saaray amar ah inaan iskuullada la tegin halka si aan dadka dana khalkhal loo gelin amar dambe uu kasoo daba baxay oo ahaa in iskuullada sidoodii loo tago laakiin waxaa jirtay in maanta magaaladan weeraradu ka dhaceen iyo guud ahaan badiba baris aan la tegin iskuullo laakiin dalka intiisa kale waa la tegaya iskuullada markaynu egno dadka weeraradan lagu tuhunsanyahy inay fuliyeen waxay u badan yihiin dad muslimiin oo asalkoodu carab yahay oo haysta dhalashada faransiiska iyo biljamka waxay sheegayaan wararku in dadkaasi in muddo horeba boolisku ku daba jiray wax faahfaahin oo dheeraado kasoo baxay ma jirtaa waxaa kasoo baxday oo sheegayeen ninka la yidhaahdo abaa-uud oo ah ninka ugu caansan oo ay ku eedeynayaan inuu ahaa ka dambeeyihii fikirka oo ay sheegeen inuu yahay nin barisna aada u kala garanaya runtiina khidad cusub oo aan hore aanay u samayn jirin qolyaha waxqarxiya ay sameeyeen ninkaas way ku daba jireen weerarkan amabase howlgalkan ay saaka boolisku fidiyeenna waxaa ugu weyna dabagelaya ninkaasoo ahaa laakiin ilaa iminka sideedda qof ee xidhan kuma jiro ninkaas
kaas wuxuu ahaa jamaal cabdi ibraahim oo wariye ku nool duulaadka magaalada baris khadka telefoonkana ugu warramayey wariyeenna xuseen barre aadan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa shalay booqday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo madax kale waa markii ugu horreysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magaaladaasi booqdo intii xilkan loo magacaabay wariyahan magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan halkaasi inooga soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay markii uu baydhabo soo gaaray ra-iisul wasaaraha wuxuu kulamo gaargaar la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo uu ka mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa ujeedada socdaalkiisa magaalada baydhabo wuxuu ku sheegay inay la xidhiirto siduu wax badan uga ogaan lahaa dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed oo haatan ka soconaya magaalada baydhabo runtii waxaan umaadna inaan dhegaysano inaan maaragtay wixii annaga aan qarankeena aan qaban karno dhinacna aan ka insha allah inaan kaawinno si meesha tan loo dedejiyo waxyaabaha horumarka iyo dhawaan amniga marka haddii la waxay dambayto waxaan saranno madaxweynaha iyanaga insha allah dib kugu soo sheegi doonaa waa mahadsantihiin waxaynu soo dhow baydhabo jannaay insha allah mar haddii aada timidna waan rajaynaynaa inay wax badan oo rajaynaynaa oo horumar aan isla gaaro runtiina markii horanba inkastood naga maqneed laakiin dadaalkaaga nagama maqnayn cumar cabdirashiid ayaa noqonaysa markii ugu horreysay oo uu baydhabo yimaado tan iyo markii xilka ra-iisul wasaaraha loo doortay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa soddonka bisha nofembar labada kun iyo shan iyo tobanka oo talow maxay ku saabsanaan doontaa wararka caalamka ugu waaweynka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aannu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka xaqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan ciyaarihiina loolanka brimer liaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo ay qarso ah laliigaha sbain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen naima iyo suarez bundesliga zeria a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waa haseer dhakacdhakax ka helaad
idaacadan cusubeed oo soo geli doonta kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mowjadaha lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban iyo efemyada v o a ee geeska afrika dhallinyarada maanta dhallinyarada maanta
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ururka daacish ayaa soo bandhigay qalab uu sheegay inay yihiin waxyaabihii uu adeegsaday burburkii ku yimid dayuuraddii ruushka ee bishii hore ku dhacday magaalada sharmasheekh ee dalka masar dhinaca kale madaxweynayaasha labada dal ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kashan lahaayeen la dagaalanka ururka isis amaba daacish warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahira noogu soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni ururka dowla islaamiya oo faahfaahin ka bixiyey qaabka ay u soo rideen diyaaradda ruushka ayaa soo bandhigay sawir muujinaya waxyaabaha ay u adeegsadeen burburka diyaaraddaasi ururka ayaa sawirka walxaha qaraxa ay u adeegsadeen kusoo bandhigay wargeys ay leeyihiin oo loo yaqaano taabiqa kaasoo ay kusoo bandhigeen sawir daasad cabitaan isid ah iyo wax u eg rumuudka qaraxyada loo adeegsado ururka daacish ayaa sheegay in bamka ay gaarsiiyeen gudaha diyaaradda kadib markii ay ka dhex duseen ciidamada amniga ee madaarka sharmal sheekh waa qorshe bilow ah oo aan kusoo ridayno diyaaradaha reer galbeedka ee dulmara gacanka siinaaya ee dalkani masar ayaa lagu yiri warka ururka dowla islaamiya uu baahiyey maalintii salaasada ayay ahayd markii dowladda ruushka ay sheegtay in diyaarad laga leeyahay dalkeeda ay ku dul burburtay dalkani masar ka gadaal markii loo adeegsaday walxaha qarxa madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ayaa wacad ku maray dowladdiisa ay kordhinayso qaymaha xagga cirka iyo ee ka dhanka kooxaha islaamiyiinta ee dalkaasi syriya dhinaca kale hay-adda amniga qaranka ruushka ayaa sheegtay in abaalmarin gaaraysa konton milyun oo dollarka maraykanka la siinayo qofkii keena macluumaad kasta oo sahli kara qabashada dadkii ka dambeeyey burburka diyaaradda ruushka arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili maalintii shalay madaxweynaha masaarida cabdulfataax al siisi iyo dhigiisa dalkaasi ruushka valadimir putin ay ku wada hadleen qadka telefoonka kuwaasoo isla meel dhigay sirdoonka labada dal inay iska kaashadaan sidii gacan loogu dhigi lahaa qolyaha ka dambeeyey burburka diyaaradda ruushka aakhirka bishii oktoobar ee kal hore ayay ahayd markii diyaaradda ruushka laga leeyahay ay kusoo dhacday gacanka siinaaya taasoo sababtay geerida dhammaan dadkii saarnaa oo gaarayay laba boqol afar iyo labaatan qofa burburka diyaaradda kadib dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday inay joojisay dhammaan duulimaadyada diyaaradaheeda ay ku imaan jireen dalkani masar islamarkaasina waxa ay diiday in diyaaradaha masaarida inay tagaan dhulkeeda ruushka waxaa dalkani masar ka joogay in ka badan siddeetan kun oo dalxiisyaal ah kuwaasoo intooda badan loo daadgureeyey dalka ruushka si kastaba haatee dowladda masar ayaa maalintii salaasada sheegtay inay samaynayso tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo ay ku sugayso nabadgelyada garoommada caalamiga ee waddankeeda si ay uga hortagto weerarada iyo qaraxyada kooxaha argixisada xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington kulankii ugu dambeeyey ee ay yeelanayaan dalalka ku bahoobay ururka aasiyan kaasi oo ay ka qaybgelayaan madax heerkoodu sarreeyo ayaa hadda waxa uu ka socdaa dalka maleysiya madaxda shirka ka qaybgelaysa ayaa sheegay in amniga oo la xoojiyo shirkaasi lagaga hadli doono kadib weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada baariis sida uu kusoo waramayo wariyaha v o da steve herman oo ku sugan magaalada kuwaalambuur shirka waxaa harayn doona ka hadalka arrimaha argagixisada iyo muranka xuduudaha hase yeeshee waxaa isaguna qayb ka noqon doona ganacsiga gobolka maxamed cabdisandheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo koobaya mahadsaned xuseen kulanka hogaamiyaasha shirmadaxeedka toddobaadkani waxa uu waa kii u dambeeyey inta bisha disembar koob iyo tobankeeda aan la bilaabin ururka lagu magacaabo bulshada dhaqaalaha ee aasiyan hase yeeshee dadka ganacsiga ku lugta leh wax yar bay ka filayaan ururkan aasiyan iyada oo weliba ay joogaan hogaamiyaal waaweyn oo gobolka iyo dibaddiisaba ka socda anthony nelson waa isuduwaha golaha ganacsiga ee maraykanka iyo aasiyan The November summit includes the East Asia summit, which primarily focuses on political and security. issues.
shirmadaxeedka november waxaa ka mid ah shirmadaxeedka bariga asia kaasi oo culayska saaraya arrimaha siyaasadda iyo amniga marka taasi waa qayb weyn oo ka mid a arrimaha shirmadaxeedka shaqo badan ayaa gashay in ganacsigu urun ahaan qayb ka noqdo kaasoo wasiirada ganacsiga ee ururka aasiyan ay bishii ogost qabsadeen ayuu yidhi ururka bulshada dhaqaalaha ee aasiyan ayaa noqonaya dhaqaalaha toddobaad ee dunida ugu weyn kaasoo loogu talagalay inuu ahaado hal suuq oo weyn oo aada u shaqeeya wax soo saarna leh dadka qabanqaabinaya shirka ayaa rajeynaya inuu wax ka tari doono dhaqdhaqaaqa xorta ah ee badeecadaha adeega maalgashiga shaqaalaha xirfadda leh iyo ra-sumaalka ka dhex jira dalalka ku jira ururkan aasiyan arinta arrintan ayaa gobolka ka dhigaysa mid firfircoon oo hodan ah laakiin marka la bilaabo sanadka dambe dadka wax falanqeeya ayaa qaba in isbeddel weyni uuna dhici doonin bilowgaba waayo waxaa jira howl badan oo in la dhammaystiro u baahan mar kale anthony nelson waa kan The ASEAN Single Window, which is a customs project, is still very much a work in progress, but beginning next year they will start limited trials with daaqadda keliya ee aasiyan taas oo ah mashruuca dhinaca kastanka ayaa weli hawshiisu ay socotaa hase yeeshee bilowga sanadka dambe waxay bilaabayaan ganacsi kooban oo ay qayb ka noqon doonaan shan waddan oo ka mid a tobanka dal ee ururka aasiyan ka midka ah horeyna waxaa u jiray heshiis laga gaadhay qiimeynta dadka xirfadda leh laakiin weli waxaa jira shaqo badan oo u baahan in la qabto marka la eego dhinaca dhaqangelinta heshiisyadan ayuu yidhi dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in ururkani uu faa'iido weyn u leeyahay oo keliya danaha shirkadaha waaweyn ee uuna danaynaynin dadweynaha ku nool gobolka shirmadaxeedkan oo ah kii toddobiyo labaatanaad ayaa waxaa qayb ka ah dalal ay ka mid yihiin shiinaha indiya jaban iyo maraykanka
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o da steve herman uu kasoo diray magaalada kuwaalambuur dhegeysta halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee nusoo xulnay
asbaysanba siduu malin qabaa afastaysanba siduu malin qabaa
heestaasi ambiyo iyo fanaanka cabdiqaadir kaskey waxaad ka dhegaysaneysaan idaacadda v o e magaalada washington intaysaanan ka bixina heestana aynan idiin gebagabaynin bal xuseen aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu durkoronaa mid iyo laba xuseen mahadsanid maxamed hay-adda dembi-baarista ee dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay samayn doonto baaris dhinaca xuquuqda shacabka ah kadib markii la arkay booliska oo tooganaya nin madow ah oo ku sugnaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota duqa magaalada minneabolis ayaa codsatay baaristan baaristani waxay garab socon doontaa mid kale oo uu samaynayo xafiiska ka hortega dembiyada ee gobolkaasi minnesota jamaal clark oo afar iyo labaatan jir ah ayaa la toogtay xilli uu muran la galay saraakiil joogtay xaflad la qabanayay habeenkii axaddii master clark ayaa isla habeennimadii axaddii ku dhintay isbitaalka ra-iisul wasaaraha norway ayaa ku tilmaamay dilka ay kooxda daacish u geysatay muwaadin u dhashay dalkaasi arrin amaba dil bahalnimo ah kooxda daacish ayaa barta internetka soo dhigtay amaba sheegatay inay dil u geysteen nin u dhashay norway iyo mid u dhashay dalka china ma cadda ilaaya imika sida iyo goobta ay amaba halkay ka qabteen iyo sida ay raggaasi u dileen
adbaad umahadsantahay xuseen haatanna aan dib ugu noqonnay heestii cabdiqaadir kaskey oo gebagabaa barnaamijka subaxnimo inta ka horraysana aan idaacaddeenna inoo soo gebagabeeyey intaynu afarta galabnimo maanta dib u kulmi doonno aniga maxamed cabdi xuseen barre aadan iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
afastaysanba siduu malin qabaa ku welmeelaye ambag baanaho
This program has come to you from the Voice of America, Washington.